halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axaab toddoba iyo labaatanka bisha nofembar sannadka laba kun lix iyo toban idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a booliiska californiya ee dalkan maraykanka oo laga codsaday inay ilaaliyaan masaajidada muslimiinta kadib markii masaajidadaasi loo diray warqado loogu hanjabayo in muslimiinta la xasuuqayo in ka badan toban qof oo ku dhintay dagaallo agagaarka ah harar dheere ku dhex maray maleeshiyada al-shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah roobab ka da'ay goobo ka tirsan somalilan oo biyo dhigay qaybo ka mid a meelihii ay abaaruhu ka jireen roob aad u xoog badan baan helay roob laba roob baan helay mid waa mid biyo dhib buu ahaa midna roob majaafadoo aad u weyn maanta taayiya berkeeyuu ahaa beeraha moosaskii oo dhan isku qaray jeexay ari wixii jila samaalaayey ayuu ahaa waxaan kaloo idiin haynaa in ka badan konton qof oo ku dhintay dagaallo dhex maray ciidamada dowladda yuganda iyo maleeshiya hubaysan waxaan kaloo idiin haynaa qaar ka mida bulshadii hore ee soomaalidu waxay soo martay saban uu walaalku walaalkiis u guddoomin jiray arrimo waaweyn oo berri ka maalin noloshiisa si bacan u saamayn kara
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
xisbiga shuuciga ee dalka kuuba ayaa ku dhawaaqay sagaal maalmood oo baroordii qaran loo samaynayo hogaamiyihii hore ee dalka kuuba fidel castor oo shalay geeriyooday qorshayaal kala duwan oo loo samaynaya inta baroordiiqdu socoto ayay ku dhawaaqeen guddiga dhexe ee xisbiga shuuciga ee awoodda badan ee dalkaasi maamula war lagu baahiyey telefishinka dalkaasi ayaa lagu sheegay in meydka hogaamiyaha la gubi doono hase yeeshee faahfaahin intaasi ka badan lama bixin muddada lagu jiro baroordiiqda loo samaynayo fidel castor waxaa golaha dhexe ee dalkaasi kuuba ay gebi ahaanba mamnuuceen howlihii qaran iyo barnaamijyadii madadaalada ee dalkaasi iyagoo sheegay in barnaamijyada telefishinka iyo idaacaddu inay ku koobnaan doonaan oo keliya inay baahiyaan warbixinno barnaamijyo wadaniya iyo arrimo la xidhiidha dhinaca taariikhda
militariga dalka siiriya ayaa sheegaya in ay dib u qabsadeen degaan labaad oo ay fallaagadu haysatay oo ku yaala bariga magaalada xalab saraakiisha militariga ayaa sheegay inay si buuxda ula wareegeen degmada layidhaahda jabaal badro waana magaaladii labaad oo ay dadku degan yihiin oo ku taala bariga xalab oo soo gasha gacanta dowladda labadii maalmood ee lasoo dhaafay dhinaca kalena boqolaalo dad ah oo ku nool magaaladaasi ay dagaaladu maasheeyeen ee xalab ayaa lagu soo waramayaa inay ka qaxeen deegaanada ay fallaagadu gacanta ku hayso oo ay u carareen degmooyinka uu maamulkoodu hadda hoos yimaada dowladda syriya ayaa sheegtay in militariga uu ruushku saacidayo ay si buuxda ula wareegeen deegaankaasi oo ah magaalo muhiima oo ay gacanta ku haysay fallaagada oo ku taala magaalada xalab kadib saddex iyo toban maalmood oo dagaal culus la galay
xisbiyada midigta u janjeera ee dalka faransiis xisbiyada midigta u janjeera ee dalka faransiiska ayaa maanta waxada soo dooranayay musharaxii u matali doonaa ama musharaxii u matali lahaa doorashada sanadka soo socota ka dhacaysa dalkaasi waxaana dalkaasi ka dhacayay ololo doorasho oo walaac badan abuuray gaar ahaan marka loo eego muhaajiriinta usoo tahriibay qaaradda yurub hanaanka jamhuuriyiinta faransiiska ay u ololaha u galeen ayaa u eeg ama la mid ahaa sidii ololihii ama loolankii wejigii hore ee doorashada dalkan maraykanka ka dhacaysay francois filon oo labiyo lixdan jir ah iyo jube oo koob iyo toddobaatan jir ah oo labaduba horey ra-iisul wasaareyaal dalkaasi uga soo noqday ayaa haatan hoggaanka u haya codbixinta wejiga koowaad
khajiijan faraqiin oo ah wariye u soo warramaysa idaacadda v o a laanteeda afka kurdiga ayaa waxaa sabtidii shalay magaalada layidhaahdo diyaar baakir ku xiray maamulka kurdiga faahfaahinta xiritaankeeda ayaa waxaa dadka soo gaarsiiyey qof qoyskeeda saaxiibla ah qofkaasi oo sheegay in sababta loo xiray aysan caddayn qoyskeeda ayaa sheegay in xaaladda degdega ah ee deegaankaasi lagaga dhawaaqay darteed uusan xitaa qareenkeedu la xiriiri karin muddo shan maalmood ah faraqiin oo sidoo kale wararka u tabin jirta idaacadda b b c da ayaa lagu xiray bar kontaroolo boolisku lahaa oo ku taala gobolka siirt ee dalka turkiga mid farqiina ayaa u socotay inay ka soo waranto dhul go-a ka dhacay goob macdanta koberka laga qodo warkan waxaa laga soo xigtay website-ka layidhahda turkish minute com
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin mar kale hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan warar soomaaliya ku saabsan ayaa goordhow inoo soo socda balse marka hore maraykanka dhowr masjid oo ku yaala gobolka californiya ee dalkan maraykanka ayaa loo diray warqad hanjabaad ah oo loogu baaqay in la xasuuqayo muslimiinta maraykanka warqadan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha la doortay ee donald trump uu muslimiinta ka nadiifin doono maraykanka islamarkaana ku samayn doono wixii hitler uu yuhuudda ku sameeyey warbixin arrintaasi ka qortay ama warbixin arrintaasi uu ka qoray wargeyska l a times waxaa inoo haya oo soo akhriyey maxamed cabdi xasan ururka council on american relations oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano keer ayaa ku baaqay in ciidamada ammaanku ay ilaalo ku sameeyaan masaajidada arrintan ayaa timid kadib markii xarumo islaam oo dhowra oo ku yaala gobolka californiya ay toddobaadkan heleen warqadaha hanjabaada warqadahaas oo ku baaqaya gumaadka muslimiinta iyo ammaan loo jeedinaya madaxweynaha la doortay donald trump warqadan waxaa loo kala diray xarunta islaamka ee long beach iyo ta magaalada claremont sidaasi waxaa sheegay xafiiska ugu weyn ee hay-adda keer ee ku yaala magaalada los angeles warqad kale ayaa iyadana loo diray xarunta islaamka ee evergreen ee magaalada san hose sida laga soo xigtay xafiiska keer ee magaalada san francisco warqadan oo gacanta lagu qoray islamarkaasna fotokobi lagu badiyey ayaa muslimiinta lagu sheegay inay yihiin dhashii shayddaanka iyo inay muslimiintu yihiin dad xaqiran oo uskaga warqadda waxaa kaloo ku qornaa in maalintii xisaabtu ay timid magaaladana uu yimid askari cusub kaasoo ah madaxweyne donald trump amerika ayuu nadiifin doonaa oo mar kale ka dhigi doonaa mid dhalaalaysa idinka muslimiinta ah ayuuna idinka bilaabi doonaa ayaa sidoo kale warqadda lagu qoray warqadda waxaa ku saxiixaan koox isku magacooday america for a betterway warqadda waxaa lagu sheegay in trump uu muslimiinta ku fali doono wixii hitler uu yuhuudda ku sameeyey xafiisyada hay-adda care ee los angeles iyo san francisco bay area ayaa ku baaqay in hay-adaha ammaanka wada shaqayn badan lala sameeyo booliiskuna uu masaajidada ilaaliyo xusaam cayluush oo ah madaxa xafiiska magaalada los angeles ee hay-adda care ayaa waraysi lala yeeshay ku sheegay in xarumaha islaamka ee claremont iyo long beach ay warqadan hanjabaadda ah heleen arbacadii waxa uu sheegay inay in muddo ah ka doodayeen inay shaaciyaan iyo in kale maadaama ayna doonaynin in dad kale ay ku daydaan taasina ay welwel abuurto waxaase uu sheegay in markii ay ogaadeen in warqad kale loo diray waqooyiga californiya ay go'aansadeen inay arrintan shaaciyaan booliiskana u sheegaan inay baadhi sameeyaan cailuush ayaa sheegay in muslimiinta taga masaajidda los angeles county ay niyadjab ka qaadeen in qofii dad maraykanah oo bini'aadam ah oo iyagoo kale ah uu sidaasi ula hadli karo waxa uu sheegay in warqadahan iyo farramihii ololaha doorashadu ay muslimiinta geliyeen welwel dhinaca amniga ah cayluush ayaa sheegay inaannu odhanaynin in trump uu abuuray dadkan cunsuriyiintaha ee odhanayo in trump uu arrintan ka dhigay wax caadi ah waxauu yidhi waxaan madaxweynaha la doortay trump xusuusinayaa inay mas-uuliyadi ka saaran tahay inuu u dhaqmo sidii madaxweyne dadkaoo dhan madax u ah hoggaanka ciidanka ammaanka ee magaalada los angeles ayaa toddobaadkan wacad ku maray inay si adag uga hortegayaan dembiyada nacaybka ku salaysan kuwaasi oo californiya iyo dalka oo dhan sannadkii hore ku soo batay mike fewer oo xelilaaliyaha magaalada los angeles ayaa sheegay in falalka nacaybka wataa ay furfurayaan dunta bulshadeenna isku haysa waxaanan doonaynaa inaan farriin adag dirno taas oo ah inaannu qofna dib isu dhigin oo aannu ka cabsan inuu soo wariyo dembiyada nacaybka ku salaysan ayuu yidhi mr fewer sida laga soo xigtay hay-adda f b i da dhacdooyinka lagaga soo horjeeda muslimiinta ayaa gaadhay toddobiyo lixdan boqolkiiba sannadkii hore ee laba kun iyo shan iyo tobankii sannadkii hore waxaa la soo wariyey laba boqol toddobiyo konton dhacdo oo muslimiinta lagaga soo horjeedo halka sannadkii ku horreeyey ee laba kun iyo afar iyo tobankiina la soo wariyey boqol afar iyo konton xaaladood mawjado dhacdooyina oo muslimiinta lagaga soo horjeedo ayaa dhacay kadib doorashadii madaxtinimo ee donald trump taasoo booliiska iyo hay-adaha xuquuqda aadamuhu ay welwelka muujiyeen xarunta southern poverty law ayaa toddobaadkii hore soo warisay toddoba boqol iyo kow xaaladood oo nacayb ah oo dhacay kadib doorashadii donald trump kuwaasi oo badankoodu dhacay saddexdii maalmood ee doorashada ka dambeeyey toddoba boqol iyo kowdaas xaaladood laba boqol iyo lix ka mida waxay ahaayeen kuwa dadka soo galootiga lagaga soo horjeedo halka koob iyo toban ka midihina ay ahaayeen kuwa muslimiinta lagula kacay southern poverty law ayaa sidoo kale sheegtay inay dhaceen toddobiyo labaatan xaaladood oo nacayb ah oo donald trump lagaga soo horjeeday aad buu u mahadsanayay waryaheena maxamed cabdi xasan oo inoo soo koobayay warbixin uu qoray wargeyska l a times ee ka soo baxa gobolka california
cawaysi wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan wararka ka imaanaya degmada xarar dheere ee gobolka mudug ayaa sheegaya in in ka badan toban qof ay ku dhinteen dagaalo maanta dhacay oo dhex maray maleeshiyada al-shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah oo deegaanka ka tirsan haddaba wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa khadka telefoonka si toosa ugu jira cabdiwaaxid marka hore waa ku salaamay marka xiga bal dagaalka goorta u dhacay iyo waxa uu salka ku hayo
casha aad baad umahadsan tahay dagaalka waxa uu bilowday barqanimadii hore ee maantay waxaa laisla soo gaaray ilaa iyo casharniirtii ama qoraxdhiciida dagaalka waxa uu ka bilowday deegaano u dhexeeya dumaayo iyo dabagalo oo lagu magacaabo tuulo hadare waxa uuna u dhexeeyey maleeshiya deegaanka ah oo xoolodhaqato u badnaa iyo kooxda al-shabaab oo iyagu deegaano ka tirsan degmada xaradheere iyo hoostagaba gacanta ku haya wuxuuna dagaalku salka ku hayaa kadib markii shabaab iyo dadka deegaanka shan iyo labaatankii bishaan ay ku dagaalameen isla deegaankaasi tuulo habaraabe dagaalkaas ayuu salka ku hayay waxaana dagaalka ka hor jiray wadahadal iyo wadaxaajood dhex maray shabaabka iyo dadka deegaanka oo ku salaysan in shabaabku ay doonayeen inay bixiyaan dadkan deegaanka xoola dadku ay arrintaa ka biyo diideen maadaama xilli abaara lagu jiro
marka hore ma u dhici jirta in dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanka ka tirsan in al-shabaab ay xoolahaasi ay doonaysa inay siiyaan hore ma u dhici jirtay
inba maleeshiyaadka shabaabka deegaanada ay gacanta ku hayaan dadka qaarkii ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka galgaduud deegaano hoostaga amaara
cabdiwaaxid khadka ayaa ka go-ay cabdiwaaxid aad baan uga xunnahay iyo khadka oo xumaa labadaba wixii warar ee kusoo kordha dagaalkaasi ka dhacay xar dheerena waxaad kala socon kartaan website-keena v o a somaly dot com halkaad nagala socotaanna waa washington
waa hagaag waxaa inoo soo socdaa roobab ka curtay somalilan balse marka hore muqdisho guddiga doorashada soomaaliya ayaa ka hadlay cabashooyin ku aadan musuq maasuqa kootada haweenka ee aqalka hoose oo meelaha qaarkood la musuq maasuqay sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa iyaguna war-saxaafadeed ku sheegay inay weli wadaan baadhitaana la xidhiidha musuq maasuqa doorashooyinka dhowaanna ay go-aan ka soo saari doonaan warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda jacfar kuukaay iyadoo ay qaar ka mida maamul goboleedyadu soo afmeereen doorashada xubnaha aqalka hoose u matalaya qaarkoodna ay heer gebagaba ah marayaan ayaa waxaa barbar socda cabasho ay qabaan qaar ka tirsan beelaha maamuladaasi dega iyo weliba qaybo musharaxiintii laga adkaadaya taasoo ay ku lamaan tahay baaq ka soo yeeraya guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashooyinka dadban oo ku aadan in la hubiyo qoondada soddon boqolkiiba ah ee haweenka loo gaaryeelay sabtidii shalay ayaa magaalada jowhar lagu tartamay kuraas ay laba jifa leeyihiin oo ay guddiga doorashooyinku horey u sheegeen in ay u xayiran yihiin qoondadii haweenka oo aanan ku caddayn aawadeed waxaana ku soo baxay laba xildhibaan oo rag ah guddiga oo arrintaasi ka ambaqaadaya ayaa war-saxaafadeed ku sheegay inaanu aqbali doonin natiijada doorashadaasi ka soo baxda haddii layska indhatiro qoondada haweenka waxaanu guddiga doorashooyinka ee maamulka hirshabeelle ku adkeeyey in ay hubiyaan in beeluhu ay asteeyeen cadkii haweenku lahaayeen guddiga doorashooyinka hirshabeelle oo aan la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyey in iyagu ay howshoodii guteen ragga maalintii shalay doorashada buuqa dhalisay kusoo baxayna ay yihiin xildhibaano lasoo doortay iyaguna aanay howshaasi dib ugu laaban doonin mas-uuliyiintan aanu la xiriirnay ayaa ku dooday in iyaga guddiga doorashooyinka hirshabeelle ahaan ay u hoggaansan yihiin baaqii ahaa in haweenka soddon boqolkiiba ay baarlamanka soo aadan ka helaan welina ay u taagan yihiin meelmarinta qaraarkaasi waxaa intaasi ku daran in arrinta iyaga laga doonayo ay tahay in xubnaha aqalka hoose ee ka imanaya hirshabeelle ay soddon boqolkiiba haween noqdaan taasina ay ka shaqaynayaan kuna kalsoon yihiin in marka doorashada oo haatan ay saddex iyo toban kursi oo keliya ka harsan yihiin lasoo gebagabeeyo ay haweenku ka heli doonaan tiradii loo qorsheeyey guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo isna war-saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay inaanay weli go-aan ka gaarin dacwadaha loo soo gudbiyey laakiin ay goordhow u fadhiisan doonaan arrintaasi iyadoo dhinac walbana ay siin doonaan fursad uu isku difaaco sida war-saxaafadeedkooda ku cad muranka la xiriira qoondada haweenka ee soddon boqolkiiba ah waxa uu guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinku sheegay in uu u dheg raaricin doono go-aanna ka gaari doono oo keliya dacwadaha ay haweenku u soo gudbiyaan dadka la socda arrimaha doorashooyinka aqalka hoose iyo buuqa ku gadaaman waxa ay qabaan in haddii loo fadhiisto dacwadaha ka soo laabtay doorashooyinka ay go-aanka gaaristeedu qaadan doonto waqti aan ka yarayn midka doorashada lafahaanteeda sababo ku qotoma eedaha la xidhiidha musuq maasuqa iyo muquuninta oo aad u badan jacfar kuukaay v o a muqdisho
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waana caweysin axada bisha novembarna ay tahay qaybo ka tirsan somalilan waxaa ka da-ay roobab xoogan oo biyo dhigay meelihii ay abaaruhu ku dhufteen daa-uud cabduur ileeye waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka waqooyiga hargeysa waxaanu v o eda u sheegay in meesha uu joogo roob xoog le uu helay weliba uu khasaare gaarsiiyey xoolihii jilicsanaa ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka teleefonka ku waraystay daxuudaan la yidhaahdo odaygiisaan oo daxuudaan la yidhahdana joogo halkuu ku yaallaa waxaa weeye duxan geedibe oo dusha ah oo hargeysa intaa u jira ilaa iyo saddex iyo labaatan kilomitr baan u jira waqooyi baad kaga beegan tihiin waqooyi galbeed waan gartay n waxaa la sheegayaa n halkaa in roob ka da-ay waayahay roobku intuu leegaya idin helay roob aada u xoog badan baan helay roob laba roob baan helay mid waa mid biyo dhib buu ahaa midna roob majaafadoo aada u weyn maanta tahay iyo belkeyguu ahaa beeraha moosaskii oo dhan isku baray jee- jeexay ari wixii jilicsamaalaayey ayuu ahaa marka hore ma abaar baa jirtay abaar culus baa jirtay oo aada u liidata markii de inkastoona qolada bariga dhaanay haddana aada abaar adag baanu ku jiray marka n xooluu biyo dhaamis ma gaadheen abaartaas hore oo n in dee biyo dhaan iyo loo raadiyo maya mayane de annagu waa dooxyalayo waa ceelay biyale baa meesha ah oo dooxyaah oo biyo iyo baahi biyo namay taabanin waan gartay n maanta roob baad sheegtay ilaa moosaskii jebiyey marka khasaare muxuu gaadhsiiyey goobta wallahi inkasta oon weli la istirsanin oo daninka ilahay beera badan oo moosaskii jeex jeexay oo daninka ilahay geeda yar qodqoday oo daninkeeda ilahay ari wixii yar jilicsamaay uday u badanna uu ilaayay baan kuu sheegay daninka ilahay marka adigu meelaad dul istaagsay adhi uu laayay ina ma noo sheegi kartaa jiradiisa ma koobi karo laakiin dalinka ilahay deeqaan arkibo iska jiraan dalinka ilahay oo n dadka aan kula joogin haddaad bal warbixin kooban ka siisid ma meesha ma biyaa fadhiya n bal waa noocee haddaad bal n sawir naga siisid meesha horta waxa weeye meel doox iyo iyagu dalinka iyo dhow iyo caano ballaya iyo wax biyo fadhiistaan iyo malaha oo badan malaha haye waa dooxiyo iyo ceelal bay lahaan jirto laga cabi jiray dooxa wilaayad ceelal baa laga cabaa shicibkuna qoto beerahana u qodan ceelashaasaa laga cabaa kolkaa wax ballaya iyo waxaasahoo la sameeyey ma laha waana dhul buur iyo banaan dhinaca iska yaxayo oo hadaninkadilahay xagga oogada xisaana banaan bay leedahay waqooyiguna waa buurali buu leeyahay dhagax tuweyn iyo tu yarbale waan gartay ninka sidaa wey adalkay meel imika biyo aan kugu sheego oo biyihii way jiifaan kudhawo dooxaan rugmanayo biyihii yaa ayaan maahay ma sheegi karayo marka moosaska ma beerahay ku kala calaamadsanaayeen mise moosaska awalba biyaa in lagu xidho ayaa loogu tala galay moosasku waxay ahaayeen dhirta baxaysa iyo adalkeedayahay beeraha la qodaya iyo moosaskii biyaha loogu hakinayay ay u joogsanayeen wey u fadhiisanayeen biyuhu marka dhulkuna waa beeraley oo qaybo ka mid a ayaa la beertaa me waa beeraley buu u badan yahayba oo adalkay haruur iyo khudrad ba u badan yahan dooxa dooxa wadaanada hareerihiisu waxa weeye beero khudrad loo cambe iyo liin iyo khudaar yaryar iyo waxaale weeye kuwaasi waxyeello ma soo gaadhay
wallaahi waxyeelada inkastoo aan beerihii dee aanan wada mari karin oo aanan wada socon aan weli la kala war helin laakiin weli ma ma weynayn saraacda waxaa dhimatay ma badnee laakiin moosaskii oo dhan baa dilaacay oo roobkuna waa taagan yahay waana laga baqayaa inuu dhirta waxyeelo haddii uu sii soo celiyo roobka roobkani miyuu idinku cusub yahay macnaha deegaanka roob sidan u biyo badan oo kale m- ma mise horena uga di'i jiray roobabkan oo kale oo xilligan oo kale waa fili jirteen
waa si xilligan oo kale horta imika waktiga marka soomaali ahaan lagu tirsanayo M- haye i- jiilaal ahaan bay ahaan jirtay oo roobka waktigan oo kale muu badnaan jirin ka diraacda hore da-a
waan gartay buga madaxiisa ka daadaa weynaan jiray haye
muddo imika gugal galay gugal soo galayna roob caynkaasa iyo ku u dhow doona maanaan aragba waan gartay een gebagabada maxaa idiin qorshaa imka maxaad filaysaan sidee baa sileed uga gaashaanta haddiiba roobka iyo biyo ay sii socdaan Ee, waxaanu isleenahay annagoo adeerka horta kow xoogga iyaga inaanu isticmaalno oo sidii aanu adeerka wixii aanu farsamaysan kara aanu farsamaysanno oo aanu ka gaadhsiino intaan roobka dambe imanin moosaska iyo in la joojiyo oo la xidha haddii alla yidhaahdo dad badan baa waxay isweydiin karaan een, dadka reer guuraaga ah mararka kala duwanna waxay Ah.
ka cawdaan een, abaar iyo biyo la'aan xilliga roobkana een, biyihii togagaasay saa u maraan oo biyihii unbaa laga cawdaa inna ma jirtaa qorshayaal Waaya.
qorshayaal dadka reer guuraaga ahi ay ay doonayaan biyaha dhaafaya ee badda ku darsamaya in ay ku xidhaan oo ku kaydsadaan kulay waa jirtaa adeerkii caynkaas waanu ku dhilaalnaa adeerkii caynkaas oo hay-ada iyo waxna waanu yaracbaabanaa dhowr dooxyada la- me- me- meelo dhowra oo laga yar xidhiila way jirtaa oo xarkaan waaweyne la taabtay wax aanu anagu iska yar xidhanay iyo wax hay-adii noo xidhayba
kaasi waxa uu ahaa daa'uud caduur ileeye oo ka mid a odayaasha deegaanka waqooyiga hargeysa ku nool waxa uu u warramayey wariyaha v o a ismaaciil xuseen farjar isagoo ka warramayey qeybo ka tirsan somalilan oo roobab xooggan oo biyo dhigay meelaha qaarkood ay ka da-een dabcan meelaha somalilan ee roobabku ka dayn waad maqlaysaan meelo badan oo soomaaliya ka midana dabcan dadku roob bay sugayeen oo abaaro ba-an baa jira marka allah subxaana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa in dhulkaasna ay roobab eh, ka da-aan oo biyo dabcan ay helaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha jamaal axmed ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaana ku qaadaa dhigaynaa doorashooyinka dalka soomaaliya la filayo inay ka dhacaan iyadoo hadda weli meelo badan oo ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay ka socdaan doorashada xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose ee dowladda cusub ee soomaaliya ay dhalan doonto in badan oo ka mid a xubnahaasi waxaa la sheegay inay soo baxeen kuwo kalena hawsha lagu dooranayo ayaa weli socota waxaa la rajaynaya in doorashada madaxtinimada soomaaliya sida ku caddeed jadwalkii hore loo soo saaray inay dhacdo bishan aynu ku guda jirno soddonkeedii hase yeeshee sida muuqata dibdhac kale mar kale ku yimid haddaba maxaa laga filayaa doorashada dalka soomaaliya ee dhowaantan la rajaynayo inay dhacdo eedda loo jeedinayo guddiyada qaar ee doorashooyinka xubnaha qaar oo iyaguna ku andacoonaya in loo diiday inay tartanka ka qayb galaan eedeymahan iyo kuwo kale oo ku xeeran darteed doorashooyinkani ma noqon doonaan kuwo dadweynaha soomaaliyeed ay ku qancaan natiijada ka soo baxda su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa barnaamijka igula qaadaa dhigaya oo arrimahan nala falanqayn doona afhayeenkii hore ee madaxtooyada soomaaliya ahaana la taliyihii madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso waxa uu sidoo kale hore u soo noqday wasiir ka tirsan dowladihii soomaaliya ee ugu dambeeyey galada muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay oo aan weydiiyey sida uu u arko hadda hanaanka ay wax u dhaxayaan iyo doorashooyinka dalka soomaaliya la filayo inay ka dhacaan waxaana uu ku warceliyey bismillahi raxmaan raxiim jamaal runtii aada u mahadsan tahay sidoo kale v o a maaragtay waxaan uga mahad celinayaa sida ay bulshada uga haqabtiraan warbaahinta waa saa u sheegtay dalka waxaa ka socda hanaan doorasho oo doorashooyin dadban ah marka la fiiriyo muxuu ahaa lix bilood ka hor dadku waxay shaki ka qabeen in doorashooyinka noocan oo kalea dalka dhici karaan iyadoo la aaminsanaa in caqabado fara badan ay jiraan si kastaba ha haatee hadda waxaa moodaa in muxuu ahaa boqolkiiba konton in ka badan aqalkii hoose maaragtay laga soo doortay goboladii waxaa kaloo muuqata in aqalkii sare intiisa afartan iyo maaragtay saddex lasoo xulay oo kow iyo toban ay dhiman tahay iyagana la rajeynayo in dhowaan laga bilaabo muqdisho arrimahaas o dhan markaa fiiriso dalka marxaladaha uu soo maray lix ilaa lix iyo labaatankii sano dhammaan marka hore waxaan isleeyahay horta waxa uu mudan yahay in dalka lagu ammaano mxua in doorashooyinka noocan oo kala qabsadaan rajo weynna ay gelinayso dadka in laba kun iyo labaatankana doorasho hal qof iyo hal shaqs ay dhici karto marka aniga waxaan isleeyahay marka dib loo fiiriyo wixii hore usoo dhici jiray meesha aan marayno maanta waxaan maraynaa meel aad iyo aad loogu faani karo in doorashooyin ay dalka dhici karaan marka rajo weyn baan ka qabaa inta dhimana inay dhamaystirmaan kadibna dowladda cusub ee runtii u tafaxaydato sidii dalka looga hirgelin lahaa doorasho hal shaqsi iyo hal cod ah injineer riiso dhinaca kale markaad fiiriso markii lagu heshiinayay nidaamkan hadda ay ergadu soo dooranayaan musharaxiintana u tartamaya xilalka baarlamaanka aqalka hoose gaar ahaan markaynu ka hadlayno waxaa soo kala jirtay in waxyaabaa lagu heshiiyay ka mid ahayd in koota ay leeyihiin haweenka meel loo dhigo rajada laga qabo in beelaha lagu tartarsiiyo in ay haweenka kootadii laga rabay ay meesha keenaan intee bay gaarsiisan tahay runtii arrintaas waxaan isleeyahay arrin dhinacana markaad fiiriso dadaal badan laga sameeyo markaad eegto koonfur galbeed iyo jubbaland sida ay runtii muxuu ahaa dumar badan halkaas doorasho uga soo baxeen qaar loo asteeyey iyo qaar aan loo asteynin oo rag kula tartamay dhankan kalena waxaa moodaa in xoogaa dhaqankii iyo beelihii iyo madax dhaqameedkii iyo waxaa iyadana aada u adkaatay oo marka hore la sahashaday muxuu ah in saddexdii beel ay isxigtaba hal beel loo asteeyo dumarkii doorashooyinkana waxay bilowdeen iyagoon la asteynin intooda badan arrimahaas o dhan horta waxay keentay caqabado in dumarka runtii kootadii loogu talagalay muxuu ahaa weli ciriiri ku jirto haddana markaa fiiriso tii laba kun iyo laba iyo tobankii markaa fiiriso tii laba kun iyo sagaalkii markaa fiiriso laba kun iyo afartii aad baa hadda muxuu ahaa looga fiican yahay oo moodaa dumarka naftirkoodii inay aad usoo galeen siyaasadda aada u danaynayaan gabdho dhalinyaraha haddana aada arkayso oo ka adkaanaya dad siyaasiyiin muddo xildhibaan soo ahaa oo tobaneeyo sano ah runtii arrimahaas oo dhan waa arrimo aada loogu faani karo laakiin waxay ku fiicneyd mar haddii caqabadihii noocan ay imaadeen ay beelo qaarkood aada ugu adkaatay in dib u egis madasha intay isu yimaadaan bal wixii kaloo laga qaban kara la qabto xal waxaa noqon karay kow marka horeba in kootadoodii banaanka loo dhigo oo tartankaba uusan bilaaban inta gabdhaha maaragtay laga helayo haddana waad dareemi kartaayo waktigii oo ciriiri ah iyadoo la rabo in doorashooyinkii la dhaco in goboladii laga qabanayo arrimahaas oo dhanna ayaa iyagana culeys weyn noqday laakiin waa habboonaan lahayd in dumarka maaragtay sidii loo ballan qaaday loo fuliyo haddana waxaan isleeyahay un siba sibay dhaantaay diilo badan baa muuqata beelaha dambena oo runtii aada loogu ciriirinayana ayagana waxaa moodaaba inay qaarkood issoo garanayaan qaarna ay runtii kuba adkaanaysaba dhaqan ahaan iyo marka anigu waxaan odhan lahaa un sidii hore waa la dhaamaa dumarkana wixii kaloo ka dhinaada ama kootaha loo raadiyo ama sidii kaloo lagu xallin karo in lagu xalliyaan qabaa waa tahay aad baad mahadsan tahay waan isku soo laaban doonaa su-aalahayga fursado ayaan dhegeystayaasha siinayaa dhegeysta ayaa khadka ku jira dhegeysta kusoo dhawo magacaaga deegaankaa joogtada adigoo ku bilaabaya su-aasha aad qabtid aad weydiinayso injineer yariso
maxamed sheekh muqdisho dabcan waxaan rabaa inaan weydiiyo mustaqbalka gudiyada lasoo xulay baarlamaanka hadda geli gelaya iyo doorashada hadda la filaya inay dhacdo rajada ama wana waxaa laga fili karo in ay ka duwanaato nidaamyadii hore tan labaada weydiina waxay tahay dabcan waxaa jirta musuqmaasuq iyo eedo loo jeedinayo guddiyada doorashada ku lugta leh ayaga ma lasdhigi karaa waxay wajihi karaan ciqaab maxkamadeed ama lagu soo eedeyn karaa inay dembiye ay sameeyaan waa ta aad bay umaadsan tahay injineer yusuf ku maqlay asaan hordhinaya su-aashaada maxamed sheekh runtii aada naga mahad celinaa waqtigiisa qaaliga iyo su-aashaba laba arrinba horta waa loo baahan yahay marxaladda maanta lagu jiro afartan iyo toddoba sano ka hor soomaaliya doorasho noocan oo kalea ma qabsan labo xaaladda lagu jiro oo dagaal lagula jiro maaragtay al-shabaab iyo waddankiina amnigiisii boqol kiiba boqol ahayn haddana in goobo fara badan oo ka baxsan caasimadda lagu soo qabto iyadana waxay ahayd caqabad kale oo runtii aada looga soo gudbay midda kale ugu muhiimsanna waxay ahayd muxuu ahaa in la sameeyo guddiyo oo runtii maaragtay ayagana si deg dega lagu sameeyey laakiin loo xil saaray howlahan inay qabtaan iyo dowlad goboleedyada oo iskaashanaya arrimahaas o dhan markaad fiiriso waa qasab muxuu adduunka naga hormaray oo maraykanka ugu horeeyo ayaa markii doorasho dhacdo iyo waxaa imaada cabashooyin fara badan marka runtii wax allaale wixii cabasho iyana ani waxaan isleeyahay waxay ku habboon tahay in loo maro nidaamka uu qabo waxaa la sameeyey guddiga khilaafaadka oo ujeedadiisu ay tahay in cid allaale ciddii cabasho qabta usoo gudbiso ayagana ay dhinacyadii cabashada qaba inta fadhiistaan la xaliyo arrimo qaarkoodna waa siyaasad arrimo qaarkoodna waa arrimo dembi la galay wax allaale wixii dembi la galay ee baaritaanka ama hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladdu ay soo baaraan waxay ku habboon tahay in tallaabadooda la marsiiyo wax walbana waa taariikha qormaysa muxuu wax laysaga hari doonana aniga ma qabo qof kasta oo dembi galana mar un baa maaragtay sharciga la horkeeni doono marka taas inaan aamino nidaamka iyo muxuu aha dadka aan uxil saaranay bacdama aan ku jirno marxalad la rabo in dowlad cusub ay dhalato oo doorasho dalka dhacdo marka arrimaha wixii ah oo muxuu ahaa xag dembina in la marsiiyo maaragtay nidaamkan qabaani waa tahay aad baad mahadsan tahay maxamed sheekh adiguna waad mahadsan tahay sida wacan eed barnaamijka uga qayb qaadatay iyo su-aasha aad weydiisay injineer yarisow dhegeystayaasha fursadihii aan siinaya ayaan weli ku guda jiraa dhegeysto kale ayaa khadka ku jira dhegeysta mayna maqlaysa haddaad na maqlayso magacaaga iyo deegaanka aad joogto adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad weydiinayso afhayeenkii hore ee madaxtooyada cabdiraxmaan cismaan yarisow waa mahadsantahay jamaal waa ku salaamaya magacaygu waa xasan weyliye waxaan ku suganahay holland waana salaamaya injineer yarisow injineerka waxaan rabaa inaan weydiiyo injineere waxaad dhahday oo hadalkaada kamid ahay doorashadan maanta socota ama hadda socota waa horumar ay sameysay dowladda sida aan la wada soconno dowladda ama waxaa lagu eedeyaa masuq maasuq fara badan dadka xildhibaanada soo baxa ka badan waxay u badan yihiin dad waddanka dambiyi hore uga soo galay sida hogaami kooxeedyadii oo la arkayo inta wataan ciidamadoodii geestaan ay waxa dooran ay yihiin ciidamadoodii aysan ahayn dad lasoo xulay soo ma la dhihi karo gadaal ayaa loo dhacay inta la dhihi lahay hore ayaa loo socday aada uga mahad celinaa maaragtay wehliye muxuu ahaa su-aashaas iyada ah laba arrinba waa jirtaa wehliyo soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad dib u heshiisiin nabadeyn muxuu ahaa in laga gudbo muxuu ahaa colaadihii dhibkii lasoo maray loona gudbo horumar iyo barwaaqo iyo dimuqraadiyad aqalka sare konton iyo ko ergada maaragtay beelahana waxay soo xulanayeen xildhibaanka umatali lahaa aqalka hoose taasna waa runtii horumar aan waddanka muddo maaragtay afartan iyo toddoba sanaha laga gaarin oo runtii u baahan in laysku ammaano middan kale aad sheegtay yaa horta dambiile ah yaa ah muxuu aha cid maxkamad inta lasoo taagay soomaali ee xukuntay ma jirto arrimahan kale oo ah dad dad dembi loo haysto ama xasuuq ha noqdo ama kan ha noqdo ani waxaan qabaa mar un ay tahayba muxuu ahaa qofkii markaas un raba inuu qofkaas mxu dembiyadii uu ka galayna uu xaq u leeyahay inuu maxkamad hor yimaado inta taas laga gaarayana loo baahan yahay in la miisaamo siyaasadama waxay u baahan tahay degenaansho in hore loo socdo oo wixii hore layska iloobo mise waxay u baahan tahay in muxuu ahaa dembiyadii hore laysku wada qabsado waxa waa ogtaha beelo iyo beelo qaarkoodaa dagaalamay dad magac dowladeeda lagu dagaalamay si kastaba ha ahaatee an waxaan qabaa wixii dembi ah ee ku saabsan shaksi shaksi ka galay ama bulsho ka gashayna in hadhow maxkamad maray noqotaba laysoo taagi doono laakiin inta ka horeyso waddanku wuxuu u baahan yahay meesha aan joogno hore looga sii dhaqaaqo horeyna loo socdo bacdama aysan jirin system dowladeed oo dadkan lagu xukumay ama caddeeyey ama maxkamad muxuu ahaa la horgeeyay intaba waa tahay cabdiraxmaan yiriiso aada umahadsan tahay wehli adigana aada umahadsanta waan filaya in su-aashaadi lagaa qanciyey sida quruxda badanna barnaamijka uga qayb qaadateen oo kaa mahad celinayna wehli aad umadsanta jamal abdulsalaam sidoo kale aad ay aada umahadsan tahay sidoo kale cabdiraxmaan waxaa jirta dadka qaar waxay qabaan marka la fiiriyo doorashadan iyo hanaanka ay hadda wax u socdaan eedeymo badan baa jira oo musuq maasuq badan lacago la bixiyay dad loo diiday inay tartamaan dad n la wato waxyaaba caynkaas oo kale ay dadka aad u hadalayaan marka sidaasi ay taagan tahay dad badan baa qaba in hanaankan doorashadu ay dadku ka rajaynayeen inay ka wanaagsanaato kana qurux badnaato eh, sida ay ahayd hanaanadii hore ee doorashooyinkii soo maray tusaale ahaan iyo wixii ka horreeyeyba laakiin aad u malayso in dadka qaar ay jeclaysteenba sida marka hadda ay wax u socdaan loo fiiriyo sida ay wax ahaan jireen ama marka la fiiriyo doorashooyinkii hore u dhacay marka halka ay taagan tahay bal ka waran eedda dadka ay qabaan iyo sida dadkaasi u fikiraya maxaa kaaga muuqda adiga runtii shaka kuma jiro in doorashadatan maaragtay aada maaragtay ee cabashooyin fara badan uga jiraan shaka kuma jiro in muxuu ahaa dad xildhibaano ah ay muxuu ahaa ama kuraastu ay muxuu ahaa iibsanayeen ama ay xeelad iyo waxay isticmaalayeen ba ay isticmaaleen arrimahaasoo runtii anshaxa musharaxa uu saxiixayna qaarkood ka fog hase yeeshee muxuu ahaa waxaa loo baahan yahay in marxaladda meesha aan joogno lagu qiimeeyo meelihii aan joogi jirnay arrimana waa arrimo u baahan in baaritaana la sameeyo lasoo cadeeyo waxyaalaha tuhumka iyo iyo la sheeg sheegaya labo arrin kaloo aada maaragtay jamaalow muxuu ahaa doorashadan u baahan in soomaalidu ay ka baratana waxay tahay waxaa la rabaa waxyaalaha dhacdooyinka noocaas oo kale dhacdooyin u baahan in la qoro markhaatiyaashii la helo muxuu ah ay noqdaan waxaan la ysaga daba harino oo hadhow mustaqbalka soomaaliya cashar ay ka baran karto waxaad moodaa eedeymaha qaarkood inay yihiin kuwo muxuu ahaa dhammaan laga dhigayo waxa doorashadoo dhan in lawada musuq maasuqay waxaan ognahay meelo qaarkood dad wasiire ah oo tartan inta galay looga adkaaday waxaan ognahay meelo qaarkood muxuu ah tartan dad dhalinyaro ahoo gabdho ahoo iyo wiilal oon baarlamaan gelin inay inay kusoo baxeen waxaas o dhan waxayna tusaysaa in horta isbedel uu meeshii ka muuqdo islamarkaana na tusaysa in soomaalida dhalinyarada haweenka ka qaybgalkoodu uu aada u sarreeyo markaan waxaan rabaa ilaa iyo hadda waxaa boqol iyo konton in ka badan oo xildhibaanada aqalka hoosena waa lasoo xulay aqalkii sarena muxuu ahaa afartan iyo saddex oo koo iyo toban keliya ka haray dhammaantoodna eedeymaha inta la sheegayo ilaa iyo farakuturis kama badna oo tobaneeyo ilaa ubadiba labaatan ka dhig marka micnaheeda maaha boqolkiiba toban eedaha jiray inay qariyaan wanaaggii iyo tartankii dhacay meelo qaarkood oo runtii si wanaagsan u dhacay midda kale ugu daran waxay tahay jamaalo oo soomaalida la raba inay cashar ka qaataan waxaa arkaysaa muxuua doorashadan cadaado ka dhacday inay aada uga xiiso badan tahay oo aada mooda warbaahinta soomaaliyeed social mediaha waxay qaarkood waxa ay qorayaan iyo siday u qorayaan iyo aada yaabeysaba maaragtay sida rajabeelka ay uga muujinayaan dhinacii kale muxuu eedeymo qaarkood muxu waa la baaray baaritaankii wuxuu soo cadeeyey hay-adihii loo xil saaray in sida wax loo watabiyey aysan jirin ta kale ugu sii muhiimsan waxay tahay jamaalow in dadku ay badbadaan in beesha caalamka loo dacwoodo o aada arkaysa safiir maraykan oo warqad usoo qoraya madaxweyne dowlad goboleed ah bal heerka la marayo oo cabasho doorashooyin ku saabsan ah madaxweynihii waxaa la rabay inuu dowladdii federaalka soo maro in madashii heerka qaran lasoo maro tasiirkaas isaga ah inta uusan muxuua toos ugu qorin iyo midda labaad oo erayo tuhumo iyo wixii lasoo qoreyn tasiirka naftirkeedu waxay ahayd inuu u gudbiyo hay-adihii dowladda ee cabashooyinka loo xil saaray la aamino ayagii ay baaritaan sameeyaan ayagii marka laba arrin baa looga gudbi karaa arrintan kow in soomaalidu cabashadan ay u gudbisanayaan maaragtay ajaanibta oo runtii na dhibtay oo xalna u ahayn dalka in horta soomaalinimadu ay lais aamino la joojiyo labo in la aamino hay-adihii loogu talagalay arrimahan oo guddiga khilaafaadka ku jira oo loo gudbisado dacwadaha kadibna maaragtay la aamino saddex waxaa la rabaa dadkan saxufiyiinta soomaaliyeed in la helo saxufiyiin investigative journalism wax la dhaho oo ah kuwa baara falalka dhaca soo baara markhaatiyaal keena mar un xitaa maxkamadii hor keena cid allaale ciddii dembi gashay arrimahaasaan isleeyahay arrimaha horta muhiimka u ah oo boqolkiiba toban wax qaladaad ahoo dhacay casharna laga baran karo in magaca looga dilo doorashada soomaaliyeedna aniga waxaan qabaa inaysan sax ahayn waa tahay sida markii hore qorshuhu uu ahaa soddonka bishan novembar in madaxweyne la doorta ayaa la rajeynayey dibudhac ayaana ku yimid sida muuqata ma kula tahay inta sanadkan ka dhiman in doorasho waddanka ay ka dhici doonto oo madaxweyne in waddanka uu yeesho guddoomiye baarlamaan uu yeesho markaad fiiriso runtii ta- ma arrintaas aada iyo aada rajo weyn ba aniga shaksiyan uga qabaa in meesha maanta la joogo lix bilood ka hor laysma dhe- lahayn waa la gaari karaa laysma lahayn muxuu ah cadaado garowe baydhabo kismaayo jowhar eh, iyo muqdisho ah maaragtay xildhibaano inta la tago lagu soo dooranaya En, maantana waxaan joognaa in eh, muxuu ah kismaayo lasoo gebagabeeyey afartan iyo saddexdii xildhibaan ee aqalka hoose loogu talagalay iyo sideedii aqalka sareba inta doorashooyinkii dhaceen lasoo lalaabay maanta xildhibaanadaas ay diyaar yihiin inta dhiman ani waxaan isleeyahay muddada tobanka casho ee soo socota in lagu soo gebagabeyn karo marka lasoo gebagabeeyena adiga un bilowga eh, december wixii tobankaba loo gaaro in baarlamaanku uu guddoonadoodii dooran doono kadibna aniga intaan isleeyahay qiyaastayda eh, december gudaheeda intaysan dhammaanin in la dooran doono eh, madaxweynaha eh, jamhuuriyadda federaalka Eh, intaasna waxaan isleeyahay eh, waxay dhaantaa eh, muxuu ahaa wax walba ilan caqabadaha waxa keena waxay ahayd nidaam nagu cusub afartan iyo toddoba sana lasoo arkin in muxuu ahaa bulshadii loo dhaweeyey inay maaragtay goboladii dadku soo doortaan maanta waxaan haysanaa xildhibaano beeliya iyagoo matalaya inta soo doorteen beri ay odhan karaan war maxaa noo qabatay waa kugu qaldan meehan inaan ku dooranno awal ma jirin taas Eh, odayaashii dhaqanka inay iska fogeeyeen oo ay ergadii koo iyo toba konton iyo kow oo beesha ka koobantahay soo xuleen kuwaasna ay wax xusheen marka aniga rajada aada u weyn baan soomaaliya ka qabaa En, laguna ammaani karo muxuua guddiyada doorashooyinka dowladda federaalka madasha heerka qaran inta dhimanna nooga baahan si soomaalinimo ah inaan u wada wajahno una dhamaystirno waa tahay aad baad umahadsan tahay eh, khadadka teleefanada ayaan mar kale jalaacayo fursad siinaya Eh, dhegeyste kusoo dhawo magacaaga deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaad qabtid aad weydiinayso injineer yariisow bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland waxaan salaamayaa barnaamijka martida barnaamijka ee galabta raxmaan yariisow waxaa kaloo aan salaamayaa bahda v o eda gaar ahaan weriya jaal oo galabta daadiinaya barnaamijkan mudane cabdiraxmaan yariisow waxaan ku weydiin lahaa doorashooyinkan socda iyo somaliland waxay xukuumaddani ku dhawaaqday in somaliland ay kamid tahay doorashooyinkan socda somaliland waa dal madax banaan shirarkii madata- wadatashiga marna kamay qayb gelin meel lagu qabsina may tegin meel wax lagu qaybsadana may joogin doorashooyinkana somaliland dad kasoo jeeda oo muqdisho jooga ayaa sida la sheegayo laga qayb gelinaya oo baarlamaanka aqalka hoosena gelaya aqalka sarena gelaya marka mudane cabdiraxmaan tallaabadani miyaanay burburin karayn wadahadaladii udhexeeyey somaliland iyo soomaaliya ta kale miyaanay abuuri karayn colaad sii fogaata oo dhex marta somaliland iyo soomaaliya aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan yariisow waa tahay waad mahadsan tahay maxamuud bismillahi raxmaan raxiim En, maxamuud aad aan uga mahad celinaa oo kasoo wacay gabiley En, su-aashu sheegeen waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah waana midda ummadda soomaaliyeed ee aada isu weydiiso ah muxuu ah arrintan somaliland iyo ka qaybgalkeeda En, dowladda federaalka En, maaragtay dhismaheeda labada aqal ee baarlamaanka ah arrintan runtii waa arrin muxuu ah in muddaaba soo jirtay tan iyo soomaaliya intii dowladda eh, maaragtay ka asaasimaysay En, muxuu ah mar walbana matalaad ay ku lahaayeen En, muxuu ah golaha baarlamaanka maaragtay beelaha kasoo jeeda gobolada waqooyi En, dhinacna waa jirtaayoo goboladii waqooyi in somaliland iyadana ay leedahay annaga dowladda inteena kale waa ka go-nay soomaaliya gooni baan isu taagnay welina ictiraafkii adduunka maaragtay maysan helin En, muddo shan iyo labaatan sanana waxay waktigoodu maaragtay inta badan ku dhumay ictiraaf inay ka raadiyaan caalamka kadibna ay soo ogaadeen in ictiraafku uu ku imaanayo soomaalida dhexdeeda hadda iyo dan meesha la joogo ayaa la joogaa waxay u baahan tahay sidee maaragtay en, midnimadii looga wada shaqeeyaa sidee haddii la kala go-ayana dariiqa saxda ah ee muxuu ah wadahadal iyo nidaam uu ku yimaadaa En, tanna waxaan qabaa aniga en, dowladda federaalka inay ku saxsan tahay in muxuu ah bacdama aad ay matalayso magaca iyo astaanta calanka iyo ummadda soomaaliyeed iyo midnimadeeda in muxuu ahaa eh, xildhibaanada oo kasoo jeeda gobolada waqooyi inay qayb ka ahaadaan midnimada soomaaliyeed midda kaleo dowladda maaragtay eh, somaliland iyadana laga raba waxay tahay tan iyo labaatankii sano ay ku mashquuleen inay caalamka ictiraaf ka raadiyaan waxay ahayd inay wadanka dhexdiisa ay goboladan maaragtay khaatuum oo kale eh, muxuu ahaa ay soo dhaweystaan waxay ahayd inay puntland iyo dowladda federaalka iyo dhammaan soomaalinimada isi soomaalinimo uga hadlaan waxay ahayd dimuqraadiyad ay ku tillaabsadeen oo asxaabta eh, xukun ku kala wareegtay in la fasaxo shacabka laga qaybgeliyo maxaa dan ugu jirto soomaaliya ma midnimo mise kala tegid arrimahaas oo dhanna weli waa dhiman yihiin muxuu ahaa bacdama wadahadallo hore u socdeen ani waxaan isleeyahay dowladda federaalku mar walbaba maaragtay inay kasii shaqayso sidii wadahadalladaas midnimada lagu raadin lahaa ay ka shaqeeyaan somaliland waxaa laga rabaa haddii ay dhab ka tahay inay go-dana in dariiqii saxdaha loo mari lahaa in loo maro muxuu ahaa ka qaybgalkooda halkan iyaga ayuu faa'iido ugu jiraa oo ahayd meeshii laga talada looga hayay dowladdii federaalka inay qayb ku leeyihiin haddii ay rabaan go-idna ee meesha ay ahayd inay ka dhex maaragtay siyaasadeeyaanna halkan bay ahayd laakiin waxaa moodaa inay taasna diidan yihiin shacabkoodana u diidan yihiin inay muxuu ahaa si saxa uga doodaan midnimada iyo kala go-a labadaba arrimahaas o dhan marka waa arrimo u baahan dowladda federaalka ee soo socota wadahadaladii wixii hirgalay iyo waxaan hirgelinba sidii loo dardargelin lahaa oo si soomaalinimo ahoo qurux badan oo midnimada lagu wada ilaalin lahaana looga wada shaqeeyo taasaan qabaani marka isma lihid in wadahadaladii u socday labada dhinac ay saameyn ku yeelan karayso arrinkan kuma yeelanayso weliba aada bay uga sii maaragtay xooganaanaysaa sharciyadda marka la yidhaahdo waxaanan qabaa dadka maaragtay matalaya goboladaas nafsirkoodii baarlamaanka gelaya nafsirkoodii inay noqdaan kuwo midnimadii sidii ummadda isugu soo dhawaan lahayd ka shaqeeya marka aniga rajo weyn baan ka qabaa soomaalida midnimada inay faa'iido badan ugu jirto iyo inay kala go-dana aysan haba yaraatee wax dan ah cid ay ugu jirto ma jirto marka waxay u baahan tahay se sidii si laisugu wada qanacsan yahay labada dhinacna ay guul iyo guul ku heli karaan sidii looga shaqayn lahaa in loo istaago unbay u baahan tahay aad iyo aad ad umahadsan tahay cabdiraxmaan cismaan yariisow adaa mudan jamaal thank you intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan marti inoogu ahaa cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow oo hore u soo noqday wasiir ka tirsan dowladda federaaliga ah ee soomaaliya sidoo kalena soo noqday la taliyaha iyo afhayeenka madaxweynaha dowladda federaaliga ah ee soomaaliya barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah jamaal axmed cismaan waxaan u mahadcelinayaa dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb qaatay iyo yariisow laf ahaantiisaba dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise le nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo xubintii wicitaanka dhegaysta intaas haddaanu ku dhaafno haatan kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal gafafka af soomaaliga ku soo biiraya isdhimi maayaane dharaarba dharaarta xigta way ku soo kordhayaan nasiib darro inta ka damqataana waa fara ku tiris aan hadalkoodu harqoodaarka dhaafin aadkeedana faylasuufkii giriigga ahaa ee aristotel la odhan jiray sida laga wariyey wixii gaar loo leeyahay baa la ilaashadaaye wixii la wada leeyahay cidina ma leh taas bayna u eg tahay darxumada afka haysata in loo aanayn karo yeelkeeda hiddaha soomaalida sidii lagu yiqiin waxay ahaan jirtay qofka weyni inuu midka yar wixii uu ku gabsan yahay farta ugu fiiqo waxay ahaan jirtay marba erayga aan meesha ku jirin ee kuraygu uu ku qaldan yahay in loo toosiyo isaguna uu yeelo taasise waa hore ayay ahaydee hadda ma dhacdo dhabtiina waa meelaha dhaqanka soomaalida uu iska beddelayo waxaadna ku garan kartaa waayadan cidina kuma dhiirato in cid kale ay gefkeeda tusto gefkaasi mid siyaasadeed mid afeed iyo mid anshaxeed kuu doona ha ahaade haddii sabanadii tegay talada la iska maqli jiray sannadahan hebel ku dhacaa ma badna intuu hebel kale dantiisa tuso inuu ku yidhaahdo wargooy aan ahayn gebi dheer baad ka sii hoobanaysaa oo samihii isa seegtee sida dhaamo oo isdaba qabo haddii sabanadii tegay ay xigtadu wax walba iskala talin jirtay taasi maanta waa taariikh la soo maray oo soo noqoshadeeda aan la filayn wax kaleba iska daaye waxaa la soo maray waayo walaalku walaalkiis ama ina adeerkiis uu kala talin jiray kolba turxaamaha ooridiisa ama warasadiisa uu ku arko maantase waxaa taas oo kale loo yaqaan faragelin arrimo gaar ah inta ku dhiiran kartaana ma tafdheera madahaygasa dhaqankaas cusubi waa reer magaalka dhexdiisa wax ka jiree reer miyigu qof qof mooyaane waa tabtiisii hore oo weli sidii bay af iyo uur kala jira uga ducaystaan ka mid a bulshadii hore ee soomaalidu waxay soo martay saban uu walaalku walaalkiis u guddoomin jiray arrimo waaweyn oo berri ka maalin noloshiisa si bacan u saamayn kara tusaale ahaan waxay sheegi jireen odayo guurti ahi nin ay guddoon adag dusha kaga tuureen kaasoo diiday isla markaasna diidmadiisii ku adkeeyey xilo dalaaq aanu isagu isku koobine walaalkiis iyo in adeerkiis oo aan goobtaa jooginna uu u guddoomiyey waxay odhan jireen wuxuu ninkaasi geedkii garta kaga dhawaaqay aniga walaalkay iyo in adeerkay hebelba waxay min saddex dalqadood naaguhu nooga furan yihiin guddoonka sidaas iyo sidaasa inaana yeelin taasina markii la ii sheegay wax lala yaabo ayay ila noqotay waxaase igala sii yaab badnaa kolkii la igu warramay nimankii iyaga oo maqan uu dumarkoodii xilo dalaaqa ku darsaday inay ugu bogeen markii wax laga weydiiyena ay yidhaahdeen marba hadduu hebel sidaas yidhi annagana waa noogu dhan tahay oo ka noqosho ma leh intay debintu leedahay qoyaan hadal la dayn maayo waa tuu gabyaagu odhan jiray balaan maantana wax idinka tusaaleeyo qaar ka mid ah gafafka af soomaaliga ku soo kordhaya ee haddiiba ku milmaaya dhowaantana aan warbaahinta ka dhagaystay anigoo isla markaas qoonsi kacarar ah oo hay-ad iyo qoftoona aan magac dhabayn bishii oktoobar ee aynu soo dhaafnay xaafadaha xamar middood ayaa qarax ka dhacay dabadeedna weliya dhacdadaas soomaalida u tabinayay ayaa wuxuu waraystay guddoomiyihii xaafaddaas wuxuu ka towday naf iyo maalba wixii khasaare goobtaa ka dhacay kolkaas buu ku jawaabay cid kale meesha wax kuma gaadhine nin jaamacad macallinka ah ayaa labada lugood ka go'ay taasoo ah jawaab af ahaan qalad ah sababtuna waxay tahay qofka iyo xubnaha ay oogadiisu ka kooban tahay qofka ayaa asal ah haddii ay xubini go'dana isaga ayay ka go'daaye isagu iyada kama go'o sidaa daraaddeed guddoomiyuhu wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa nin jaamacad macallinka ah ayay lugihii go'een ama uu ku jawaabi lahaa nin jaamacad macallinka ah ayuu qaraxu labadii lugoodba gooyey dhalaar kale oo sannadkan aynu ku jirro bilowgiisii ah ayaa siday idaacaduhu baahiyeen waxaa degaanka turkaanada ee dalka kenya laga helay lafa loo malaynayo inay ka hadheen toban kun oo sano ka hor dadyow inta diriiray aan meydadkoodii la aasin arrintaasi inay run tahay iyo in kale hadda danayn maayee waxaan danaynayaa weriyihii soomaaliyeed ee warkaa t v-ga ka dawinayay afkii uu ku dawiyey wuxuu yidhi waxaa dhulka turkaanada laga helay haraadigii ka haray lafa ay lahaayeen meydad ku dhintay dagaallo geyiga ka dhacay toban kun oo sano ka hor weedhu inteeda kale way hagaagsan tahay ee waxay eersatay ereyga haraadi oo aan halkan ku habboonayn waa erey ka soo jeeda dabeecadaha lo'da qaarkeed lagu yaqaan soomaaliduna waxay si gaara ugu taqaan hadday aroor tahay hadday fulliin tahay iyo hadday daaqa deegaanta ku maqan tahayba saca gaabiya ee lo'da uu ku jiro ka hara marar badanna uu dugaagu cidlada ku cuno si aanu haddaba uga lumin sacaas oo kale reerihii lihi waxay isku howlaan inay daymo dheeraada u yeeshaan had iyo jeerna odayadu waxay lo'jirka kula dardaarmaan tilmaantaas neefka lihi inuu mar walba lo'da kale dhexda kaga jiro ishana ay ku hayaan sidaas awgeed lafahaas dhowaanta dhulka turkaanada lagu arkay waxay ahayd in aanu weriyuhu haraadi ku magacaabine uu ku sheego haraa laga hayo xubnihii dad waa hore dhulka hoostiisa ama dushiisa ku baaba'ay wax kastaba ha eersadeene dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
waa tahay barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ayaan intaasi uga gudbaynaa waxaana inala socodsiinaya halkana ka soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaane haatanna qaybaha idaacadda ka dhiman intaanan heestii gabagabada idiin soo qaban dalka uganda in ka badan labaatan in ka badan konton qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dagaalo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleed hubaysan oo ka dhacay meel u dhow xadka waddankaasi uu la wadaago dalka congo warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed ilaa hadda inta la xaqiijiyey sagaal iyo toban qof ayaa ku geeriyootay dagaal laba maalin qaatay oo u dhexeeya ciidamada dowladda uganda iyo maleeshiya hubaysan oo kasoo horjeeda dowladda uganda kaasoo ka dhacay degmo ku taalla meel u dhow xadka uu waddanka uganda uu la wadaago waddanka kongo sidaasna waxaa xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda uganda sida ay qortay wakaaladda wararka a b ciidamada dowladda uganda ayaa weerar xoogan ku qaaday degmadaasi kadib markii qolyaha fallaagadu ay dileen afar sargaal oo ka tirsan booliska uganda ayna dhaawaceen askar kale waxaana ciidamada dowladda uganda ay howlgalladaasi ku dileen shan iyo toban ka tirsan fallaagada sidaasna waxaa xaqiijiyey afhayeenka dowladda uganda korneel shabaan bantariza dilalkan ayaa sii xoojiyey xiisadaha u dhexeeya ciidamada dowladda uganda iyo fallaagada la rumaysan yahay inay daacadda u yihiin hogaamiya mumbere oo ah kaabaqabiil si weyn uga soo horjeeda maamulka muddada badan ka taliya dalka uganda mumbere waa boqorka dadka ku abtirsada qabiilka bankoso waxaana taageerayaashiisu ay ku baaqayeen inay ka go-aan dowladda uganda inteeda kale marka loo eego hadal uu dhowaan jeediyey afhayeenka dowladda uganda waxa uu sheegay inuu arkay lacago ay daabaceen qolyaha doonaya inay ka go-aan dowladda uganda oo ay samaystaan jamhuuriyad gaar ah oo lagu magacaabo yiira degmada galbeedka ku taalla ee kaseese ee saldhigga u ah hogaamiya mumbere ayaa ah degmo ay ku badan yihiin xoogaga mucaaradka halkaasoo madaxweyne yuberi museveni uu guuldarro xoog leh kala kulmay doorashooyinkii ugu dambeeyey xoogaga fallaagada ee kasoo horjeeda dowladda uganda ayaa saldhigyo militari ka samaystay buuraha lagu magacaabo rewanzori halkaasoo afhayeenka dowladda uu sheegay inay ka dhiseen maamul dowlad ah oo xitaa dadweynaha ku nool deegaanadaasi ay ka qaadayaan canshuurta waxaana xoogaga fallaagada ay ku hubaysan yihiin hub casri ah iyo waxyaabaha qarxa sidaasna waxaa xaqiijiyey afhayeenka dowladda uganda afhayeenka dowladda uganda oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku hanjabay in deegaanadaasi ay dhowaan ka ciribtiri doonaan xoogaga fallaagada oo uu sheegay inay ciriiri geliyeen nolosha dadka deegaanka dhibaatooyin xoogan ay u geystaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi aad ayaad u mahadsan tahay khadar haatanna mahadaan qabnaa heesta halkudhageedu yahay iyo codkii faadimo qaasin heestaasi mahadaan qabnaa iyo codka allah u naxariistee faadimo qaasin hilowle ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii fiidnimo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kala kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa aniga cabdicasiisi dhinaca farsamada sandheera ah nabadgelyo